galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa isniin bisha nofembarna waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitribaani ee bogga v o a somaali com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashacuud iyo jacfar kukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a weerar ay al-shabaab ka geysteen magaalada gaalkacyo oo lagu dilay dad uu ka mid yahay wadaad laga yaqaanay magaalada waxaa halkan ka dhacay saakay ismidaabin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday wuxuu bilowday saakay waxay qarax u sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda labiyo tobankii subaxnimo hadda oo aan joogno laba saac iyo
waxaannu sidoo kale idiin haynaa faahfaahin qarax kale oo ka dhacay magaalada muqdisho oo dad badanna ay ku dhinteen sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan ururka saxafiyiinta qaranka oo ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay cadaadis ku hayso saxafiyiinta macnaha wariyaashu waa la deli jiray waa la xiri jiray caburin way jiri jirtay laakiin waxaa kaloo soo kordhay in wariyaashii labada loo kala qaybiyey qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood waddanka ay ka cararaan qaarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray
waraysi aannu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
in ka badan labaatan qof ayaa ku dhimatay weeraro maanta ka dhacay magaalooyinka gaalkacyo iyo muqdisho subaxnimadii hore ee saaka ayaa weerar loo adeegsaday qarax baabuur iyo maleeshiyaad hubaysan waxaa lagu qaaday mowlac uu lahaa wadaadka lagu magacaabo sheekh cabdiweli cali cilmi yare oo laga yaqaanay magaalada horena ay ugu hanjabeen ururka al-shabaab afar iyo toban qof oo uu ku jiro wadaadkaasi ayaa ku dhimatay weerarka sida ay sheegeen saraakiisha amniga ururka al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi dhinaca kalena qarax baabuur oo maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan sideed qof shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen goobjoogayaal qaraxa waxa uu ka dhacay goob suuqa oo ku taala degmada wadajir ee magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegtay weerarada noocan ah ee ka dhaca magaalada muqdisho
isniintan ayaa ku beegan xuska sannad guuradii tobnaad ee ka soo wareegatay weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada mumbay ee dalka indiya lix iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatankii nofembar sannadkii labada kun iyo sideedii toban ruux oo ku xidhan kooxda argagixisada ah ee la yidhaahdo lashkaar atayba ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen hotel weyn xarun ay leeyihiin yuhuudda iyo boosteejo tarayn oo cidhiiri badan oo ku wada yaalla caasimadda dhaqaalaha dalka indiya waxaana halkaasi ku naf waayey dad ay tiradoodu gaarayso boqol iyo lix iyo lixdan ruux wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi oo bahalnimo uu ku tilmaamay uu ahaa mid dunida ka nixiyey waxauu intaasi ku daray in ay meelkadhac ku tahay qoysaska dadkii weerarkaasi lagu laayay in toban sano kadib aan ilaa iyo hadda eedo lagu soo ogin kuwii qorsheeyey weerarkaasi mumbay ka dhacay dowladda maraykanka ayaa shan milyan oo dollar oo maraykanka ah waxa ay abaalmarin ugu ballanqaaday ciddii soo gudbisa xog horseedi karta in lasoo qabto dhammaan amaba mid ka mid a kuwii soo maleegay amaba fuliyey weeraradaasi ka dhacay mumbay sannadkii labada kun iyo sideedii
madaxweynaha ukrain petro boroshenko ayaa dalbaday isniintan maanta ah in ruushka uu si deg deg ah usii daayiyo badmaaxiinta u dhashay ukrain iyo maraakiibta ay ku qabsadeen badda madow wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa ku eedeeyey ukrain inay ku xadgudbayso xeerka caalamiga ah iyadoo ku kacaysa siduu hadalka u dhigay qaabab halis ah oo abuuraya khataro soo gaara dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee maraakiibta aagaasi ku sugan golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa qabanaya kulan deg deg ah si wax looga qabto xaaladda iyada oo la isku dayayo in laga ilaaliyo xaaladda inay sii darsato ruushka ayaa rasaaseeyey laba markab oo laga leeyahay dalka ukraine waxaana uu markabkoodii saddexaad ku tuuray badda madow maalintii axadda ee shalay iyaga oo la wareegay maraakiibta waxaana ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah kusoo galeen biyahooda
saraakiil dhinaca ammaanka ah oo ku sugan galbeedka afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan ka tirsan ciidamada bilayska lagu dilay weerar gaadmo ah oo ay ururka taalibaan ka geysteen gobolka farax wakaaladda wararka e p ayaa sheegtay in kolonyada la weeraray ay ku socdaalaysay aag ku dhow degmada lashwajuweyn baabuurta ayaa galbinaysay taliyo booliis oo dhowaantan halkaasi loo magacaabay taliyahaasi cusub ee aan weli xafiiskiisa fariisan oo u muuqday inuu isagu bartilmaameedka ahaa ayaa weerarkaasi lagu dilay sida ay wakaaladdu sheegtay ururka taalibaan ayaa kordhiyey weeraradooda maalinlaha ah ee ay ku qaadayaan xogaga milatariga iyo kuwa ammaanka ee waddankaasi afghanistan
mar kale dhegaystayaal galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa ku dhimatay weerar saaka ay maleeshiyaadka al-shabaab ka geysteen magaalada gaalkacyo weerarkan ayaa lagu qaaday xarun uu lahaa wadaadka lagu magacaabo cabdiweli sheekh cali cilmi oo horey al-shabaab ay ugu eedeeyeen ururka al-shabaab ayaana sheegtay inay geysteen weerarkan warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray maxamed ibraahim macalimo
weerarka oo ku bilowday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari laangaruusal ah ayaa waxaa xigay iska horimaad hubaysan oo u dhexeeya ilaalada goobta la weeraray oo ahayd xarun ay degganaayeen culimmada suufiyada waxaana weerarka uu qaatay muddo saacada ah inkastoo weerarka uu bilowday xilli hore oo saaka ahayd haddana khasaaraha dhimasho ayaa gaaraya ilaa afar iyo toban ruux dhaawacana toban kale kuwaa oo isugu jiray ilaaladii xarunta iyo qaar ka mid a ciidamadii howlgalka ka qaybgalay taliyaha ciidanka danab ee galmudug cabdicasiis cabdulaahi xogolof ayaa ka warbixiyey kadib markii lasoo gabagabeeyey iskahorimaadkii u dhexeeyey kooxihii weerar ka soo qaaday iyo ciidamadii howlgalka kala hortegay bismillah alxamdulilah waa waxaa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday wuxuu bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda labiyo tobankii subaxnimo hadda oo aan joogno laba saac iyo bar ayaanu soo afjarnay dhimashadooda hadda intaan aragno oon xaqiijinnay waa afar in ka badanna inay jirto waa macquul laakiin weli meelihii dagaalku aan kula gallay baanu ka raadinaynaa aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay in dad shacabahoo deggan guryahoodii ay bam lala soo aado taasna ciidankaa u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo biliiska iyo nabad sugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan cali cabdi faarax abaanduulaha ciidamada militariga isku dhafka ee gobolka mudug ayaa ka warbixiyey wakhtiga uu qaatay howlgalka iyo xarunta la weeraray waxa ay ahayd bismillahi raxmaan raxiim meeshaan sidii taliyaha danabba u sheegay abbaarisaakir laba iyo tobankii subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socdaa ka dhaceen haddee khasaarihii khasaaro badan waa jiraa dhimasho iyo dhaawac leh haddeeroo laba saac iyo baraha la soo afjaray wixii khasaaro ah oo shacabka xaggiisa oo dib baa ka soo sheegi doonnaa weli wax nooma xaqiiqaysna laakiin hal deerba howlgalkii la soo afjaray ciidamada danab iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka bulwada iyo nabad sugidda iyo booliska intaa waa lawada hawl qaatay shacabkiiba haddeer ayaana la soo afjaray wixii khasaaro ah oo shacabka gaarana dib baa ka soo sheegaynaa iyagana hadda inta aan xaqiijinnay ilaa afar dhimashaha aragno iyagii ka mid a ninka isqarxiya ku jiro wixii kaleoo faahfaahino intaas dheerna dib baa ka soo sheegaynaa haddii ilaa yidha goobtu sida hadda boorarkeeda aan uga jeedno kolleeyda niman culumaha deganaa wararbaa ku aragnaa culumna deganaa
taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug cabdirasaaq maxamuud faracade oo ka mid ahaa saraakiil aan kula kulmay goobtii uu howlgalka ka socday ayaa v o a u sheegay in ay wadaan baaritaano xoogan islamarkaana ay jiraan xoga muujinaya qaraxii saakay lagu qaaday xarunta shii cabdiweli waxa uu sidoo kale bulshada u diray fariin ku aadan inay muujiyaan feejignaan dheeraada tirada dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxihii weerarka ku qaaday xaruntii uu deganaa wadaad si weyn looga yaqaanay deegaanada galmudug ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa afar haweena oo ka tirsanaa xerta wadaadka qaar ka mida ilaaladiisa iyo shii cabdiweli shii cali cilmiyare oo ahaa wadaadka la weeraray howlgalka oo si wada jir ay u fuliyeen ciidamada danab kuwa militariga ee gobolka mudug booliska iyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda galmudug ayaa suurtageliyey soo afjaridda weerarkii tooska ahaa waxaana goobta lagu soo bandhigay meydadka ilaa afar ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday weerarkan ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo gaalkacyo ka dhaca waxaana uu noqonayaa weerar isqarxin iyo iskahorimaad hubaysan oo magaalada gaalkacyo ka dhaca kaasi oo ay geystaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab mas-uuliyadda weerarka saaka ayaa waxaa sheegatay kooxda al-shabaab kadib markii ay ku baahiyeen baraha internetka oo ay wararka ku baahsadaan waxayna sheegteen in koox ka tirsan shabaabku ay howlgalkaasi geysteen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad ayaad u mahadsan tahay cabdiwaaxid dhegeystayaal waxaan idinka raaligelinaynaa in warbixintan aan ku sheegnay inuu soo diray maxamed ibraahim macalimo hase ahtee maxamed ibraahim macalimo goordhow ayaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay waa hagaag casha ee magaalada muqdishona qarax baabuur oo ka dhacay maanta duhurnimadii ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan siddeed qof waxaana ku dhaawacmay shan iyo toban qof oo kale qaraxu waxa uu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala degmada wadajir ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa u sheegtay wakaaladda ah dowladda ee wararka faafisa soona in ay gacanta ku hayaan ruuxii waday gaariga qarxay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan soo diray qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsado gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq gaar ahaan maqaaxi laga cunteeyo goobjooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta siday wax u dhaceen waxaa maanta meeshaan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab soomaaliyeed ku dhammaadeen ilaa muddo waxaan arkay toban ilaa toban qofood camal arkay waxaan hortaaganahay annaga meeshaan waxaan maamulayaasha xawla baariyow waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan annagoo u soo baxnay inaan shaqaysanno wax qabsanno ilmaheen reerkeen aan biilanno ayaa dhibaatadan ilaahay noola kulmayey marka alxamdulilaah ilaahay dadkii saan wax yeelan allaha soo hanuuniyo wax kale aan dhihi karna mala'an naga shacab soomaaliyeed baan nahnay waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo ummadduna inuu ilaahay oo ka dhigo kuwuu isku tawfiiq noqdo oo iswalaashado oo isdayo allaha ka dhiga middaas keliyaan ugu duceynaynaa waxaan habaarayna ma lahan dhibkaana woona gaaray alxamdulilah wasalatu wasalamu ala sidina mxmed saxbihi wasalam wallahi hadda waxaan sheegi kara ma lahan laakiin waxaa meeshaan arkayay in hadda kulle meeshaydaaan ka hadli karaa xawla baariyow maamul ku-xigeenkan xawla baariyow aan ahay waxaan ka soo bixiyey lug iyo calool ayaan ka soo bixiyey waxaan arkayay laakiin dhowr qofood umeyd oo la wado ayaan arkayay wax kale aan ka sheegi kara ma lahan cabdulqaadir cali oo sargaal ka tirsan gurmadka degdega ee aamin ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey sideed dhimasho ah iyo shan iyo toban qof oo dhaawac qaba aragnay hay-adda aamin ambalaas aragtay xaqiijin kartaa sideed qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo shan iyo toban qofood oo dhaawacah intaa meesha ku aragnay isbitaalada qaar oo kala duwan la kala geeyey inkastoo hadda oo tirada guud aanan wada haynin oo intaa aragnay sheegay kastoo kasii badan yihiin oo aan raadinayno ilaa haddana waan ku guri jirnaa marka insha allah waa soo gabagabay doonaa insha allah gudoomiyaha degmada wadajir shii cumar qaanso ayaa u sheegay warfidyeennada in dhankooday hayaan shan qof oo dhimasho ah iyo dhaawac oo gaaray sideed waxaan joognaa maanta hadda kaawagoday sidaa aragtaan oo maanta ay ka dhacday masiibo sida warkuu nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqaynaynay oo labaiyo tobankii duhurnimo ay ahayd ayaa waxaa yimid gaari gaarigaasoo halkan shil ku galay ciidamada amniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan iyagoo baaritaankii gudihiisa ku jira oo qofkii darawalkaa gaariga waday uu gaarigii uu waday marna gadaal u wado marna horay u wado dadkii meesha marayna jiirsiinaayo ayay ka shakiyeen way u yimaadeen mar alla markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku waraysanayaan oo ciidamadii halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqaynaya degmada iyagoo waraysigii ku jira oo isagay waraysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo degay uu isla barti ku qarxay waana halkan hadda idiin muuqanaysa ilaa iyo hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinnay shan qofood oo meyd ah iyo toddoba qofood oo dhaawac ah intaas ayaa hadda hadalku marayaa nasiib wanaag ciidamada waxay gacanta ku haayaan ninkii qaraxii waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa iyaga oo bannaanka ku waraysanaya oo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay waxaana ku wareejinnay ciidamada amniga isla ciidankii ayaa kaxeeyey saldhigga degmada wadajir ayaana la geeyey ninkii gaariga waday qaraxina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa shan toddoba qofoodna waa dhaawac goobaha caafimaad ee muqdisho waxaa la geeyay dad qaba dhaawacyo inkastoo aysan xaqiijin tirada rasmiga ee soo gaarta goobahaasi xaafadda kaawagoday ee degmada wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala beegsaday gaar ahaan goobta maanta uu qarax ka dhacay oo ahayd isgoyska xaafadda kaawagoday oo ah mid mashquul badan ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsata halkaasi nolosha ka maareeya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan maalmahan waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsaday guddiga baarlamaanka u qaabilsan la socodka maaliyadda uu ku eedeeyey gobolka banaadir iyo wasaaradda maaliyadda maamul xumo maaliyadeed eedahaasina waxaa ka jawaabay oo ku gacan seeray wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir haddaba v o a soomaali waxaa u suura gashay inay waraysi gaara la yeelato wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle qaybtan labaad ee waraysi dheer oo uu la yeeshay haaruun macruuf waxa uu kaga hadlayaa halka ay ku dambeysay lacagaha ka yimid dalka sacuudiga waxa weeye labaatan ka konton ka milyan horta waxa ah wax aada iyo aad in in in hoosta looga xariiqaa inay konton ka milyan markii ugu horeysay accountka sacuudiga kasoo baxeen wire transfer lagu sameeyo kiish lagu soo qaaday ayaa wax lagu farxa ah in hoosta laga xariiqana ah inay central banka accountka aynu ku leenahay ee keliya addunyadaan ku leenahay ee siraad bank ay soo galeen inay halkaas soo galeen inaan dabeetana sidii loo isticmaalayay feliweeda qabanay arrintu waxa weeye waataan ku yidhi budgetka bil walba kab buu u baahan yahay haddii la kabi waayo ma kafar garayn karno unfortunately nasiib darro waxyaalaha aan doonayna inaan inaan kharashaadka baxaya maka maka ma kabi karno marka waan tashiilinay waan beekaaminay halkaasaan ku daynay bil walba markaan eegno bal waxaana soo gelaya ayaa dabeetana wax yar halkaa laga soo garaocaa exactly sidaan dhi shalay wax yar baa laga soo garaocaa reportkiisuna waana yaalaa central bankna waa ogyahay budget supportku normally ee budget kusoo dhex galaa maaragta waatan maanta waxaa lana siinayaa boqol milyan oo budget supporta ama kabka miisaaniyadabaa euduna siinaysa waxay nagu siinayaana walaalkay waxa weeye kalsooni lagu qabo systemkan inuu water tight yahay oo aanu daldalool lahayn oo aanu aanu aanu iimayn ya oo aan waxba ka daadaadanayn ayay og yihiin saa daraadeed boqol milyan bayna siinaya boqolkaa milyan waxay noqonayaan saddexda sane ee soo socda kab bay noqonayaan mar keliya lagu siin maayo bajetkagaad eegi wixii kaadhima baa marba lasoo dayni oo lasoo dayni adduunkuna saas ku shaqeeya haddii lagu kalsoonaado systemkaaga sidaasaad ku noolaanaysaa meanwilena intaa taa wadana cashuurahaaga iyo dakligaa gudaha ayaad ayaad wadaysa marka haddaan kusoo noqda si aad ii sheegaysay lacagtu saasay ku baxday inta taalaana waa shan iyo toban milyan sidii baanu beekaaminaynaa maalinta roobku di'i waayaan qaar u haysanaynaa emergencygaan adeer qaar u haysanaynaa kabkaasaan ka dhigaynaa markii ugu horreeyey waxaa kaloo ah in hoosta laga xariiqaade sacuudi arabiya oo aan weligeed yaa lahayd report loo dirin ayaanu report u dir labaatankii hore aan isticmaalnay waa kuwaasaan ku nidhi shantii kale ku daray waa soddonkii hore intaasoo abaan nidhi shantii kale intana intahay baan nidhi shan iyo tobankan sinaalkaasa yeelaan waa tii gabadha muxuu haynaa deputy governorku shalay ka warrantay marka waxbayaan lagu warwareegin waxaan macno lahayn yaan lagu warwareegin dalkani hore inuu socdaan rabnaa marka taasi waa taa wey su-aal kale haddaad ka qabto waan waan ku jawaabaya ha su-aasha kalean ka qaba waxa weeyaan waad og tahay hay-adaha hay-adahan haddaad kabkabaysaan haddaad kobcinaysaan maxaan ku idhaahdaa waddankuna muddo ayuu soo kala daadsanaa ka hadalka iyo musuq maasuqa iyo kalsooni darada hay-aduhuna aad ba u liidatay markaan si guud u hadalno dowladdiina keliya maaha xataa dowladihii ka horreeyey marka taasi waxay abuuraysaa wixii la keeno iyo qaabkay ku baxeen haddaan dahfurnaan laga samayn marka hore in hadhow gadaal laga sharaxo shaki fara badan bay keenaysaa marka su-aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid a isbedelo weyn oo siyaasadeed baa dhacay murano badan oo siyaasadeed baa dhacay gudoomiyihii tusaalaha baarlamaanka hore ayaa talada ka degay isqaqab siyaasadeed baa jira waxaanoo dhan qaybo ka mid a lacagaa lagu furdaamiya dadka su-aalaha isweydiinayaan waxa weeyaan lacagahan dibadda laga helaya magaca soomaaliya lagu soo qaadayo siyaasaddaa lagu furdaaminaya maxaad ku jawaabi lahayd maya may may may waxaasi wax ka jira ma jiraan adeer dhegeyso wax wax lagu furdaamiyo oo horta anugu aan ka warqabo ama aan ogaay xog weynna waan hayaa wax wax lagu furdaamiyo oo aan discussion ahayn eeg budgetka halkaa aan ku hayo ee wax waliba soo galaan wax waliba ka baxaan waxaan u sheegayaa dadweynaha soomaaliyeed alaabta aan isticmaalno efmiska la yidhaahdo somali financial information system la yidhahdo annaga iyo i m f ka iyo world bank iyo e u nin waliba dhinac buu ka fadhiya dhinac buu ka fadhiya wixii soo gala cid qarin kartaa ma jirto wixii dibadda looga yimaada cid qarin kartaa ma jirto wixii meesha ka baxa cid qarin kartaa ma jirto waxyaalaha benchmarka waxa weeye waxaa ka mid ah waxay soo galeen laysoo ogaado ayaa ka mid ah marka waxii kasta ha dhacaan lacag accountka soo gasha ama cid kale nooga timaado labada iyo barhka milyan nooga iman jira turkiga example kaaga soo qaato ama tan sacuudiga lafteeda waa laysla ogyahay halkay ku baxayso waa lasoo kalkuleed garanayaa maanta imsaa loo baahan yahay salarigii intaa labadaa milyan halkaa ku baxda baa la odhanayaa waxay ku baxdaa wax laysla ogyahay oo annaga iyo i m f ka iyo world banka iyo international community wada ogyihiin ayay ku baxdaa maalin wal oo mxuha bishu markay dhamaatana halkaasa soo fadhiistaa dadka soomaalida waan u sharaxaa su-aalahan ka qaataa reports baan samaynaa laakiin waxaa la yidhi eeg ninka haweeneydaada doonaya baa isbaataa doonaya inantaada kaama qaato ya waxaan leenahay waxa weeye dalkan lugaha la sii daayo lagu maran yahay waa lanagu maran yahay luqtaa lagaaga maran yahay markaa dhaqa ricidhaa lagaa qaniinsan yahay yusi ricidhaa lagaa qaniinsan yahay waa garta ilaahayna aan ka yaabno dalkan dalkan ha socdo ha furfurmo dhul adduunka hala tartamo wixii united nationska iyo i m f ku yidhaahdeen dalkan hore u maray baa qaarkeed leeyihin ma horumar dhibaato waa garta wasiir iyaga la doonaya waa garta wasiir laakiin waddanka waa la wada leeyahay oo qof walba hadduu dhinac markii wax la arko la qayliyo oo oo maaragtay la saxo wax dhiba male soo ma hadday xataa guddigaba ha noqotay guddiga baarlamaanka male male dhib male dhib male laakiin waxaa dhib le dhib male waa la wada leeyahay ilaah baan ku dhaartay waa la wada leeyahay ya waa la wada leeyahay hareeraha ha laga soo fadhiisto ha laga wada hadlo waxaa loo bahan yahay in laga wada hadlo ya laakiin nadiifa noqotay calool calool xaadhan ha lagu wada hadlo waa garta waxaa jirtay adduunyada kale reportska loo diro hala akriyo inaadeer reportska loo diro adduunyada kale hala akriyo waa garta ya waaye meelaan waxba oolin qodob kalaan kor istaagayaa oy guddigu xuseen waxay ahaydeen waxay dhaheen hal milyan iyo shan boqol oo kunoo dollar oo loogu talagalay arrimaha degdega ah sida abaaraha iyo waxyaabaha xaaladaha degdega yimaada ayaa loo isticmaalay waxyaaba aan degdeg ahayn sida safaro kirooyin hoteelo dayactir waxyaabahaas jawaabtaada waxa weeye horta arrintaas jawaabteydana way ku qoran tahay shalay laakiin waan ilduufayo ismaan dultaagin imikaan iskukaa dultaagaya fatahaadaha ayaa lacagta qaar lagu fatahaadihii ka dhacay muxuu haynaa beledweyne ayaa qaar ku baxeen qaar waxay ku baxeen duufaanadii ka dhacay waqooyiga qaarna waxay ku baxeen horta waa qaanuun bay leedahay lacagtaas qaanuunkay leedahay waxa weeye waxyaalaha muhimadda u ah nationka ee aan hore loo sii arkayn contingencyba waxaa loo yidhi waa taa weeye waxa waxa lagu bixiyey waxaa ka mid ah caafimaada baa ka mid ah guddida lafteeda qaar ka mid a lagu samata bixiye baa ka mid ah waxa ka mid ah ayada oo lacagtii ka dhammaatay xafiiska madaxweynaha ama xafiiska prime ministerka oo dabeetana looga yeedhay new york inuu waddankeena matelo qofka u malaynaya taasi inaanay emergency ahayn inaanay muhimmad national ahayn waa waa qof aan aanaan si wa si wax wadaagay wey waxa lagu isticmaalay hoteelana ma aha wax kalena ma aha waxa weeye wax laysla gartay inaan bajad u oolin nationkana muhimmad weyn u leh ayaa lagu isticmaalay audit waa waa auditable weeyaan waxaa lagu auditable ya way way qeexan tahay wax ka baydhaya waxaa qeexan dee soo i m f kuwa nagu qabsan mayso i m f kuwa soo nagu qabsan mayso marka waa waa mara waa waa majara habaabin aniga si ay u muuqata shaksiyan si ay u muuqata aniga waa majara habaabin iyo been abuur weeyaan waxaas
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo u waramayey waryaha v o a haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah in qayb saddexaad oo waraysigana aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa
haatana dhinacii heesaha nala dhegeysta heestan halkaad weli nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toos idinkaga imanaysa washington waxaa idinku soo maqan xubintii doodda gaaban iyo weliba barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore aannu idiin dulmarno wararkii dunida ugu waaweynaa
in ka badan labaatan qof ayaa ku dhimatay weeraro maanta ka dhacay magaalooyinka gaalkacyo iyo muqdisho subaxnimadii hore ee saaka ayaa weerar loo adeegsaday qarax baabuur iyo maleeshiyaad hubaysan waxaa lagu qaaday mowlacuu lahaa wadaadka lagu magacaabo sheekh cabdiweli cali cilmi yare oo laga yaqaanay magaalada horeyna ay ugu hanjabeen ururka al-shabaab afar iyo toban qof oo uu ku jira wadaadkaasi ayaa ku dhimatay weerarka sida ay sheegeen saraakiisha amniga ururka al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka dhinaca kalena qarax baabuur oo maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan sideed qof shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen goobjoogayaal qaraxa waxa uu ka dhacay goob suuq ah oo ku taalla degmada wadajir ee magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegtay weerarada noocan ah ee ka dhaca magaalada muqdisho
isniintan ayaa ku beegan xuska sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada mombay ee dalka indiya lix iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka nofembar sannadkii labada kun iyo sideede toban ruux oo ku xiran kooxda argagixisada ah ee la yidhaahdo lashkara tayba ayaa weerar ku ekeeyey hotel weyn xarun ay leeyihiin yuhiidda iyo boosteejo trayn oo cidhiiri badan oo ku wada yaalla caasimada dhaqaalaha dalka indiya waxaana halkaasi ku nafwaayey dad ay tiradoodu gaarayso boqol iyo lix iyo lixdan ruux wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike pompeyo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi oo bahalnimo uu ku tilmaamay uu ahaa mid dunida ka nixiyey waxa uu intaasi ku daray inay meelkadhac ku tahay qoysaska dadkii weerarkaasi lagu laayay in toban sano kadib aan ilaa iyo hadda eedo lagu soo oogin kuwii qorsheeyey weerarkaasi mambay ka dhacay dowladda maraykankana shan milyan oo doolarka maraykanka ah ayay abaalmarin ugu ballanqaaday ciddii soo gudbisa xog horseedi karta in lasoo qabto amaba markaasi dacwadda maxkamadda la hor keeno kuwii fuliyey amaba qorsheeyey weerarkaasi dhacay sannadkii labada kun iyo sideedii
madaxweynaha ukrain ayaa dalbaday isniintan maanta ah in ruushka uu si deg dega u sii daayiyo badmaaxiinta u dhashay ukrain iyo maraakiibta ay ku qabsadeen badda madow wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ku eedeeyey ukrain in ay ku xadgudbayso xeerka caalamiga ah iyadoo ku kacaysa siduu hadalka u dhigay qaabab halisa oo abuuraya khataro soo gaara dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee maraakiibta aagaasi ku sugan golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa qabanaya kulan deg dega si wax looga qabto xaaladda iyadoo la isku dayayo in laga ilaaliyo xaaladda inay sii darsato
halkaa wararkaasi kala socotaana waa v o a oo toos idinkaga imanaysa washington ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nusuj ayaa ku eedeeyey xukuumadda soomaaliya inay cuburiso islamarkaana laaluushto saxaafadda dalka xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nusuj maxamed ibraahim macalimo ayaa waraysi uu siiyey v o eda waxa uu kaga hadlay xadhig dhowaan loo geystay suxufi dil hore uga dhacay muqdisho iyo weliba handadaad joogtaa oo uu sheegay in suxufiyiinta lagu hayo macalimuhu oo ka jawaabaya xarigga suxufiga ayaa yidhi
aad iyo aada umahadsantahay cabdiqaadir maanta laba qodob ayaanu ka hadalnay qodobka hore wuxuu ahaa wariye soomaaliyeed oo muddo toddobaada iska xiran waxaa la xiray labaatankii bishan waxaa la yihahdaa nuur ismaaciil sheikh waxaa loo xiray wax lagu sheegay inuu bartiisa facebook uu ku qoray maaragtay waxa aysan dowladdu jeclaysan waxaan filaynay haddii ay jirto cid dacwad u haysata in maxkamad la keeni doono siddeed iyo afartan saacadood baan sugnay si maaragtay in maxkamad la keeno laakiin nasiib daro nasiib toddobaad kadib ayaa waxaa layidhi waxaa loo gudbiyey xabsiga dhexe marka arrin marka horeba qofka in ra'yigiisa lagu maaragtay lagu caburiyo oo qofka ra'yigiisa uu cabiri waayo waa waa waa qodob qodobka labaadna waa iyadoo aan la marin hanaan maaragtay sharci ah islamarkaana la xeeladaysanayo oo la leeyahay maaragtay xabsiga dhexaa loo gudbiyey iyadoo wax maxkamada aan la marsiinin qodobkaas kaasuu ahaa ma la wadaagsan dowladda arrintaas horaan maaragtay waa hadalnay waana ka warsugaynay inay arrintaas ka hadli doonaan oo maaragtay maxkamad keeni doonaan laakiin mayan dhicin waxaa muuqata in ay tahay nooc ka mida caburinta sababtoo ah qofka haddii uu dembi leeyahay waxaa habboon in maxkamad la keeno oo lagu eeday waa la eedeyn karaa qofku waa soomaali laakiin haddaanan maaragtay maxkamadba la keenin oo la yirahdo xabsiga dhexaa loo diray sababtoo ah wuxuu qoray dastuurka annaga aan leenahay aa damaanad qaadaya xorriyadda hadalka xorriyadda saxaafadda waxaa maaragtay damaanad qaadaya dastuurka hadda maaragtay inoo yaalla marka waxaasoo dhan waxaad mooddaa in la baalmaray sidoo kalena haddana maaragtay sharciga la xeeladaysanayo oo qofkii xabsiga laysaga dhaadhicinayo iyadoo wax maxkamad aan la marsiinin waxaa soo hadal qaaday maxamed in dowladdu ay lacaga siisa suxufiyiinta iyo guud ahaan saxaafadda soomaaliya taasna ay keentay in saxaafadda nafteedii meesha ay tahay culays madax bannaanida shaki u gelayo maxaad kala jeedeen maxaase cadeyma haysaan
aad iyo aad runtii qodobka labaad ee aan maanta shirka jaraa'id uga hadalnay ayaa waxa uu ahaa in saxaafaddii soomaaliya ay ku jirto wakhti aad u adag wakhti aad u adag markaan leenahay waxaa ku yimid laba culays oo qaarkood horey aanay u jirin macnaha wariyaashu waa la deli jiray waa la xiri jiray caburin way jiri jirtay laakiin waxaa kaloo soo kordhay in wariyaashii labada loo kala qaybiyey qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood wadanka ay ka cararaan qaarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray qaarkood maaragtay wariyaashii loo qoray qaarkood xitaa social mediahii maaragtay dad loo qorayo marka arrimahaasi marka la fiiriyo waxay compromise gelinaysaa sharcigii wadanka iyo horumarkii wadanka sababtoo ah haddii wariye waa kii maaragtay baari lahaa haddii tacdiyo jiraan haddii maaragtay masuq maasuq uu jiro haddii wariye la waayo ka hadla arrimahaasi oo wariyaasho dhan la aamusiyo qaarna maaragtay la caburiyo waxay noqonaysaa inay qalqal gasho xataa hanaankeennii horusocodkii dowladnimada aan filaynay marka halkii laga filayay marka laga yimaado maxamed kan la caburiyey oo la kulmaya culayska dowladda xaggeeda saaad ku sheegteen shirka jaraayid iyo qoraalkiinaba kan lacagta qaatay oo laaluushka ogolaaday oo dowladdu lacagaha ay ku farqinayso saad sheegaysaan ayaga goangaara soo ma ahan dowladdu aad kuma laha runtii dowladdu eeday ku leedahay ma aha inay inay inay masuqmaasuqdo inay inay inay inay laaluushto marka xukuumaddan hadda ra-iisul wasaaraha uu ka yahay maaragtay ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre way ka duwan tahay habka ay ula maaragtay macaamiisho hab dhaqankeeduna waa ka duwan yahay hababkii aan soo arki jirnay marka in wariyaasha la maaragtay heshiis lala galo oo shaqadoodii laga weeciyo haddii qof uu jiro maaragtay ku xadgudbaayo oo masuq maasuq samaynayo xataa xukuumadda xataa ra-iisul wasaarahay u fiican tahay in loo soo bandhigo oo loo sheego marka waana arrin maaragtay khatar ku ah waddamada sida maaragtay saboolka ah oo sida soomaaliya oo kale oo wariyaashu aanay qaadan mushaar ku filan runtii waxay qalqal gelinaysaa shaqadii rasmiga ahayd iyo wixii dadku ay ka filayeen iyo wixii mustaqbalka ahee dadku ay maaragtay rabi lahaayeen inay ka helaan saxaafadda laakiin wariyaasha ma kala hadasheen in aysan gacanta hoorsan inaysan laaluush qaadan intani ay iyaga u tahay sumcad darro wariyaashu taa way ogyihin sooma aad iyo aad mar walbaan ku dhiirigelinaa laakiin maaragtay waxaa nasiib darro ah in maaragtay dad ka mida xukuumadda ma odhanayno dhammaan xukuumadda laakiin dad ka mida ama qaar ka mida weliga wasiirada ayaa waxan ku lug leh oo maaragtay wariyaashii kala qaybinaya xitaa waxaa la gaaray in la kala qaybiyo wariyaashii ururadii suxufiyiinta maaragtay hogaankoodii la kala qaybiyo si loo waayo cid xitaa u dooda marka waa arrin runtii walaac weyn maaragtay ku haysa dhammaan saxaafadda qof kastana maaragtay inta badan dadkuna ay ka hadlayaan laakiin waxay gaartay heer aan ka aamusin karin runtiina maaragtay aan ka codsannay guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo madaxda u sarreysa waddanka madaxweynaha uu ka mid yahay inay arrintan soo falageriyaan oo la eego bal maaragtay jihada hadda ay ku socoto saxaafadda runtii waa khatar haddii sidan ay kusii socotona waxaa la weyn doonaa cid ummadda u bandhigta waxa jira oo dhan waxaa soo hadal qaaday in hanjabaad xafiiska ra-iisul wasaaraha sargaal ka mida uu suqufi u hanjabay taana weli aadan haynina cadeymo iyo iyo waxaad filayseen arrintaas sidee ba u dhacda xogta laga hay maxay way soo socdeen dhibaatooyinka horta saxafiyiinta lagu hayo waxaad og tahay bishii juulaay lix iyo labaatankeedii magaalada muqdisho waxaa lagu dilay wariye waxaa dilay nin boliisa meel maaragtay xamar jajab oo aad ugu dhow maaragtay u muuqata madaxtooyada waa beerta nabadda geeskeeda halkaas ayaa waxaa nin booliis uu ku dilay wariye nasiib darro waxa ah ninkii layidhi booliiska ahaa in la yidhi lama yaqaano maaragtay lama arag ilaa hadda wax lasoo qabtay ma jiraan xukuumadda kuma hadal marka waa fahmi kartaa qof service ku jiro oo shaqo ku jiro oo booliis in la yirahdo may lama yaqaan maaragtay ma dhicin xukuumadihii hore ee maaragtay aan soo marnay wariyaal hadda waxaa jira cararay oo magaara maaragtay dalalka deriska u cararay hanjabaado ka soo gaaray xubno ka tirsan maaragtay dowladda waxaa jira qaar maaragtay uu ka mid yahay wariye cabdalla muumin oo weli websaytyada qaarkood lagu qoray bishii bartamihii bishii oktoobar sheegay in maaragtay dad ka mida mas-uuliyiinta ama dad ka mida shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha inay u hanjabeen oo arrintaas websaytyada lagu qoray laakiin wax ka hadlay iyo wax dabagal ku sameeyey male maalin kastaana wax la mida waxaasoo kale aan maaragtay aan aan aan qabilayna oo aan arkayna oo xafiiska noogu imaanayaan marka annaga waxaan ku hadalnaa magaca wariyaasha wariyaasha soomaaliyeed waxay sheegayaan in ay tahay mid ka mida waqtiyadii ugu adkaa ee soo mara waadna og tahay waqtiga lasoo maray waqti waxaa jiri jiray mararka qaarkood wariyaashu toban in ka badan sagaal iyo toban la dilay laakiin haddana ma jirin hab lagu kala qaybiye iyo masuq maasuq sidaasa ma jirin laakiin hadda waxaa soo kordhay xitaa in jihadii laga bedelayo xitaa qofka qaarkiis influence lagu yeelanayo si uu wax uga bedelo habkii uu warbaahinta uu maaragtay ummadda wax u gaarsiinayay kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nusuj maxamed ibraahim macalimo waxa uu u warramayay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo magaalada muqdisho kula kulmay dhegaystayaal waxaan naga xusuusina inaannu isku daynay inaannu la xidhiirno mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya si ay eedahan uga jawaabaan welise noomaanay suurtagelin hase yeeshee marka ugu horraysa ay taasi dhacdo waannu idiin soo gudbin doonnaa
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o a saynab abukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa la filayaa in ay dhacdo shanta bisha diseembar waxaana u tartamaya xubno isugu jira siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka soomaaliya iyo musharaxiin cusub oo la baxay isbeddeldoon una ololeynaya in isbeddel siyaasadeed uu gobolka ka hirgalo hase ahaatee dhowr musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa shalay ku dhawaaqay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada haddaba ka haritaankooda musharaxiintan doorashada maxay isbeddel amaba saameyn ku keeni kartaa hanaanka ay doorashadu ku socotay waa mowduuc aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban maanta waxaana igala qaybgelaya sheekh axmed maxamed buraale xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee soomaaliya iyo maxamed cabdi aw faarax abwaanlooyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasada dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey sheekh axmed buraale waxaan leeyahay aniga ra'yigeyga haddaan ka hadlo waxbaa isbedeli karo saameyn bay yeelan karaan nimanka musharaxiinta oo iscasilay sababtoo ah siyaasadda waa kooxaysi marka waxaan aaminsanahay in wax isbedeli doonaan aad baad u mahadsan tahay axmed sheekh maxamed buraale mudane dib baan kugu soo laaban doonaa maxamed cabdi aw faarax salaan kadib aniga waxaan u arkaa horta doorashadu qaabkii ay awal u socotay waxuu ahaa qaab habsami u socodle oo aada u wanaagsan haddana waxaan rajaynayaa inay sidii kusii socoto haddaan u gudagalo musharaxiinta shalay tartanka iska casilay oo tanaasulay awalba way iska caddayd musharaxiinta saamaynta leh ama la filayo in meesha inay kusoo baxaan awalba way caddayd marka tanaasulkoodu wax badan inuu soo kordhinaya aniga uma arko waxaan u arkaa inaysan wax micnale aysan kusoo kordhinayn doorashadu qaabka ay u socotay inaysan wax micnale kusoo kordhinayn ay yihiin musharaxiin meel wax ka arkay ujeeddo ay leeyihiin isu casilay aan macnaha danta shacabka koonfur galbeedna aysan u tanaasulin ay iyagu u tanaasuleen dana gaara oo saaxiibo khaas iyo ujeeddo ay macnaha iyagu isla fahmeen ama arrin yaroo hoose inay u tanaasuleen baad moodaa ee wax saamayna ay tanaasulkoodu keeni karo ama wax dana oo shacabka ugu jira koonfur galbeed inaysan jirin baan aniga u arka aragtideeda sheekh axmed buraale waad maqlaysaa maxamed cabdaawo faarax isagoo wuxuu qabaa inaanay wax saameyn ah yeelan doonin ka haritaanka tartanka musharaxiintii iscasile
anigu waxaan leeyahay musharaxiintii iscasilay ooma tanaasulay ama qof ha u tanaasuleen ama dantoodiiba meesha ha ka waayeen oo ha iska tanaasuleen waxaan leeyahay waxay leeyihiin horta kow qof walba miisaan buu leeyahay qof walboo siyaasi ah miisaan buu leeyahay kooxuu leeyahay dad buu leeyahay taageerayaal buu leeyahay waxaan leeyahay musharaxiinta oo tanaasulay waxay keeni karaan isbedel bay keeni karaan isbedelna maanta shalay uma horeyso in dad tanaasulaan waxaa markii ugu horeysay tanaasulay madaxweynihii oo xilka hayay shariif xasan sheekh aadan baa tanaasulay asagoo aan u malaynayo markaas culeysyo jiray iyo ummadaas oo asaga intaas mas-uul u ahaa xaaladda markuu fiiriyey marka qof walboo tanaasulo ama shaksi ha ahaado ama dad badan ha ahaadaano ama koox ha ahaato qofkii tanaasulo oo siyaasi ah booskiisa waa soo bannaanaana mar walba waxaan siinayaa maxamed cabdi aw faarax horta isbedel isbedel walba looma baahna waxaa loo baahan yahay isbedel horumar iyo hanaan dowladnimo soo kordhiya waxyaalaha ay tamanayaan shacabka koonfur galbeed ay si xora oo xalaala inay u helaan isbedel kaasaa la dhahaa kaasaana loo baahan yahay madaxweynihii hore oo tanaasulay shariifkiina waxaan leeyahay tanaasulaadu markasta way fiican tahay inuu tanaasulana shacabka koonfur galbeedna way u fiicnayd isagana way u fiicnayd oday wax badan meesha soo xukumay oo jaaniskiisa soo qaatay buu ahaa marka isagii waxaan leeyahay horta aad buu u mahadsan yahay talabaad isbedel horta marka la yidhaahdo isbedelkana la rabaana uu yahay isbedel wanaagsan oo wanaaggii laga rabay iyo horumarkii laga rabay in la helo marka la rabo si fudud horta kuma imaan karo wuxuu marayaa caqabado badan iyo hirighirig badan ayaa loo marayaa damcan siyaasiyiin aragti macnaha aaminsan ama mid kooxeed ha ahaata ama mid daneed ha ahaatana inay jiraan waa iska dareemayaa laakiin shacabka koonfur galbeed kooxaysi iyo siyaasi aragti macnaha hankeedu hoos u hooseeya qaba iyo midna ma anfacayo shacabka koonfur galbeed waxaa anfacaya hadafkii iyo horumarkii ay rabeen inay helaan taasna waxay ku heli karaan inuu soo baxo musharax si xora u soo baxa oo cadaalada oo isku wadi kara maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka tegi kara maamul goboleedada kale musharax noocaasa loo baahan yahay waxana waa haykal dowladnimo si fududna kuma imaan karto musharaxaasna wuxuu noqon karaa musharax shacabka soomaaliyeed ama dowlad usoo shaqeeya ama dowladda soomaaliyed xilaal ka soo qabtay oo garan kara hanaankii dowladeed iyo qorshaha dowladnimo fahmi kara kaasa ayay shacabka koonfur galbeed u baahan yihiin kaasna wuu sharaxan yahay waxaana rajaynaynaa inay shacabka xildhibaanada koonfur galbeed ay codka siiyaan waxaan ugu baaqaynaa shacabka koonfur galbeed inaan la mari habaabin ama aan la khaldin musharaxa ay u baahan yihiin wuu sharaxan yahay inay codka siiyaan dantoodana gartaan ayaan ku boorinaya sheekh axmed buraale horta shacabka koonfur galbeed bilkuliyatib waa dulman yihiin taas markaan ka soo gudbo shacabka ayaga wax ma dooranayaan waay horta shacab maa wax dooranaya wax dooranaayo shacab waxba ma doortaan shacabkii rabitaankooda bannaan kastay la taagan yihiin laakiin maanta borbalemka meesha ka jira oo keliya waxaa waaye waxba ma doortaan boqol afartan iyo sagaal xildhibaan oo baarlamaanka koonfur galbeed ah oo soomaali noocyo badan isugu jira ayaa wax dooranaya faragelin tara badan tara badan baa muuqato hebelaa wada iyo qofkaasaa wada ani ma dhahaayo laakiin faragelin oo tara badan baa meesha ku jirto faragelintaas haddii laga daayo oo dhibaatada horta waxaan codsanaya cid walbo isku dayayso inay maamulka koonfur galbeed ay farageliyaan oo faragelintaas wax as ayaga u khaas ah ama dana ayaga leeyihiin dartooda u faragelinaya inay ka daayaan faragelinta dowladda dhexe waxaan leeyahay ummadaas akhtiyaaray leedahay federal system baa wax lagu xukumaa ummadaas waxaan codsanaya in faragelinta laga daayo fargelinta waxaan u aaminsanahay caqabada koowaad oo waxaan arintan doorashada buunbuuninta xeerkan gaarsiiyay inay tahay fargelintaa sababtayb xataa ninka odiga ahay oo meesha joogay inuu tanaasulo fargelintaa keentay maxamed cabdi ow faarax waad maqlaysaa dooda axmed sheekh maxamed buraale maya arrintaa dood baan ka qabaa wax faragelina oo sida aniga aan ka warqaba wax faragelina oo meeshaa ka jirta ma jiraan dowladdu musharaxa gaara ay wadataa ma jirto musharaxiintu musharaxiinta macquulka mid iyo laba iyo saddex inay musharax ka mida uu soo baxo dowladdu taasay danaynaysaa si ay wixii u noqdaan mas-uuliyaddii maamulka dibudhac badan baa ku yimi dibudhiciisu meesha uga baxo musharax hogaamin kara gobolka gobolada kalena la shaqayn kara dowladda federaalkana la shaqayn kara ninkaa noocaasa inuu meesha kasoo baxay ayaa dowladdu danaynaysaa xildhibaanada koonfur galbeedna talabixintaasi waa la siiyey inay iyagu si xoro xalaala codkooda ku doortaan musharaxa noocaas oo shirabana ay codkooda siiyaan arrintaas ayaa meesha laga rabaa wax faragelin oo macnaha dheeriyo oo dibad uga yimi meesha ma jirto ani horta malihi nin dowladda wadato si gooni ah in asaga meesha u leeyahay oo asaga lasoo saaro ma qabaani waxaan leeyahay mujtamaca meesha dadka issharaxay oo musharaxiinta qof walba xaq buu u leeyahay in koonfur galbeed madaxweyne ka noqdo ani melihi qof soo shaqeeya xilkaa la siiyo waxaan leeyahay ninkii meesha ka soo baxo oo mas-uul ah ooy xildhibaanada koonfur galbeed ay doortaan dowladda waxay ku qasban tahay ninkaas inay la shaqayso ninkaas inay la shaqayso sababtoo ah maamulkoodu hoos imaana ninkaas haddii oo asaga kibrin oo wax kala noqon sida hadda xaaladaha qaarkoodii noqdeen oo kale oo maamul goboleedyada oo kale qaarkooda siday noqdeen oo kale haddii asaga kibrin ninka meesha ka soo baxo oo mas-uul madaxweyne koonfur galbeed ama maamul goboleed koonfur galbeed loo doorto ninkaas dowladda waxay ku qasban tahay inay la shaqayso asagana wuxuu ku qasban yahay dowladda inuu hoos imaado oo dowladda la shaqeeyo dowladda dhexe la shaqeeyo asagana waa ku qasban tahay barya maaha marka waa la isu baahan yahay ani marka malihi musharax dowladda ay taageersan tahay ama mid oo si gooni ah meesha loo geeyey ama la taageersan yahay dowladda keedaha soo baxo malihi ani arrintaas waa arrin siyaasadeed waxaan leeyahay nin walba oo xildhibaanada doortaan ummadaas ninkaasaa khayr u ah marka waxaan leeyahay ma dhahayo waa isku qasban yihiin sababtoo ah meel kale aadaay ma laha meel kale aadaay ma laha xataa khilaafyada hadda jiro maamul goboleedyada ka jiro waxay ku qasban yihiin inay heshiiyaan ay gogol iskugu imaadaan oo soo fadhiistaan oo la wada shaqeeyo waa ku qasban yihiin baryo maaha maxamed cabdi ow faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxaa laga fili karaa doorashada disembar ka dhacaysa koonfur galbeed waxaa la odhan karaa marka tanaasulaadka faraha badan dhinacyo badan laga dhanka wanaagga laga fiiriyo meesha waxaa ka baxay siyaasadii xidhxidhnayd ee dadka gaarka macnaha u qoondaysnayd ee gacanteeda ku jirtay dadka gaarka ayaa meesha ka baxday waxaa meesha ka muuqata tala xora waxaa meesha ka muuqata tala ay u madax bannaan yihiin xildhibaanada koonfur galbeed marka waxaan dhihi lahaa ama kula talin lahaa in ay meesha ay ka baxdo faragelin baa nala ku hayaa iyo hebel baa la wataa iyo waxaasoo dhan intay ka gudbaan codku xildhibaanada koonfur galbeed bay ku jirtaan shacabka koonfur galbeed bayna matelayaan nin mas-uuliyadda qaadi kara oo maamul goboleedka hogaamin kara inay codka siiyaan lana jaanqaadi kara horumarka dowladda dhexe ka socda iyo horumarka gobolada ka socdaba isbedelka wanaagsan ee macal gobolada ka socda oo dowladda federaalka ay hogaaminayso inay la jaanqaadaan dantoodana gartaan siyaasiyiinta dalleyda ujeedada gaara leh ee qalqalka iyo fargelin baa nala ku haya waxyaalaha tashuushka shacabka koonfur galbeed ku furayana caqabada iyo waxaas inta laga gudbo ay macnaha go-aan gaarhaan codkana iyaga ka go-aaye caqabada adag ee soo martay maamulka koonfur galbeed ninkii ka saari lahaa inay doortaan intaa keliya laga rabaa meesha waana mahadsantii xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay axmed sheekh maxamed buraale xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku-meel gaarka ahaa ee soomaaliya iyo maxamed cabdi hawfaara abwaanlooyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
waxaana doodaasi gaabanala socodsiinaya zaynab abuukar maxamed halkaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha waxaa la diyaaraa maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a guuldaradii baanayday soo gaartay kooxda kubadda cagta ee jelsiya wixii sababay horyaalka waddankaasi sbain kulamo adag oo layskaga hor yimid haase ahaatee aan ku hormaro waddanka argentina kooxaha kubadda cagta ee boca juniors iyo river plate oo ku ballansanaa lugtii labaad ee ciyaarta kama dambaysta ee coba libertadores ayaa maalintii sabtida ahayd ciyaartoodii la joojiyey kadib markii taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee river plate ay weerar ku qaadeen baskii ay saarnaayeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee boca juniors weerarkaasi oo keenay inay dhaawacmaan qaar ka mid a ciyaartoyda islamarkaasina wadihii baskaasi isna uu dhaawac soo gaaray ciyaarta oo ahayd mid xamaasad weyn leh ayaa gebi ahaanba la joojiyey waxaana lagu ballamay maalintii axad ahayd oo shalay ahayd in mar kale la ciyaaro hase ahaatee kulankaasina mar kale waa la baajiyey ciyaartoydii hore ee xulka qaranka argentina ayaa dhaleeciyey weerarka ay soo qaadeen taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee riverplay haddaba maxay tahay sababta ay taageerayaasha kooxdaas u weerareen baska kooxda kubadda cagta ee boca juniors arrintaasi waxaa la falanqaynaya cabdirasaaq diyeeshe oo ciyaaraha aad uga faallooda barnaamijkana martiga cabdirasaaq marka hore waxaad iga warantaa maxay tahay sababta keentay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee river play ay weerar ku qaadaan koox marti u ahayd oo gurigooda ku ciyaaraysa runtii ciyaartaani waxay ahayd ciyaar aad loo wada sugayey labada kooxoodna waa laba kooxood oo isku magaalaha uu ka dhexeeya xafiirtan xagga ciyaaraha ah koobka ay ciyaarayeenna wuxuu ahay koob si gaar ah ee aad loogu daneeya qaaradda latin america oo dhan waana kama dambaystii ciyaartii kama dambaysta ayaa la ciyaarayey geemkii hore ay ciyaareenna wuxuu kusoo dhammaaday barbardhac oo laba iyo laba ah kanna wuxuu ahaa geemkii la wada sugayay oo lagu kala baxayay sababta ahmiyadda gaarka u keentay iyo weeraradan dhacayna waxaa waaye aan isleeyahay waxay labadan kooxood horey u wada ciyaareen geemam gaaraya ilaa soddon iyo sagaal ciyaarood oo midiiba ay badisay saddex iyo toban halka saddex iyo tobanna barbardhac ay galeen marka kani wuxuu ahay mid si gaara isha loogu hayo oo la dhahayay kooxdee ayaa dhulka la dhigan doonaa oo taariikhda guusha ay raaci doontaa inkastoo waxa dhacay ay ahaayeen wax sbortiska ka baxsan oo aad looga wada xumaaday oo xagga sbortiska anshaxa ku fiicneen ciyaartooy badan oo buku jiiras dhibaato laga soo gaarsiiyey laakiin waxyaabaha ugu wacan xamaasadda keentay arrimahaas ayaa loo caanaynaya
waa gartay waxaa jirta in xiriirka kubadda cagta ee latin america ay mar kale maalintii shalay ahayd kulankii la ciyaari lahaa ay baajiyeen ilaa iyo hadda maxaa ay sheegayaan wararkii ugu dambeeya ee ku saabsan goorta la qabanayo ciyaarta iyo waxa keenay inay mar kale joojiyaan xiriirka wuxuu sheegay in uu u yeeri doono madaxa ama presidentyada labada kooxood maalinta talaadada ah go-aan kama dambays iyo waktiga la ciyaarayna ay halkaas ku go-aamin doonaan inkasta oo la filayo in arrimo badan oo ku saabsan xagga anshaxa sportiska iyo geemka soo socda sidii safetigiisa ama amnigiisa loo ilaali lahayna ay meesha ku jirto marka go-aanka wuxuu soo bixi doonaa maalinta talaadada ah marka ay fadhiisaan xiriirka iyo madaxda kooxaha waata cabdirasaaqow haddii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka ingiriiskana kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa kooxaha kubadda cagta ee tottenham hatsba iyo chelsea oo saddex iyo hal ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba kooxda manchester united oo bareej lagu celiyey oo crystal palace eber iyo eber ay ku kala tageen arsenal oo dirqi ku baxsatay oo labiiyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta f c bournemouth iyo manchester city oo afar iyo eber kaga badisay westham united halka kooxda kubadda cagta ee iyadana liverpool ay guulaheedii sii wadato saddex eber watford kaga badisay cabdisaaqo arrinta marka isweydiinta leh waxay tahay kooxda kubadda cagta ee chelsea oo aada og tahay in horyaalkan wadankaasi siduu u bilowday ilaa hadda hal kulan aan laga badin macalinkan cusub ee seri siduu u yimid kooxdan hulila ay yahay islamarkaasina hadda ay tottenham hatsba si adag si daran kaga badisay marka dhibku muxuu yahay ma chelsea baa la fahmay shaxdeedii iyo weliba taatikadii ku ciyaaraysay mise kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa iyadu waxay tahay koox awoodeedu ay marba mar ka dambeysa ee kor soo aadayso soo xoogeysanaysa runtii waxaa suurageliya laisdhihi karaa tottenham qaab ciyaareedka shalay ay soo bandhigtay wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan oo ka muuqatay firfircooni saa'id ah halka chelsea aad mooday in xagga dambe ama difaaca uu aad u kala daadsanaay ama uu ka muuqday daal badan xagga ciyaartooydeeda marka waxaad moodaa chelsea qaab ciyaareedkii lagu yaqaana inaysan soo bandhigin halka tottenham ay wacdara iyo awood iyo isku xirnaan iyo in ay brunigaba u diidda inay chelsea ay haysato wax yar ay macnaha suuro gelisay in goolasha intaas la-eg laga dhaliyo guuldarradaas xanuunka badanna loo hubiyo waxaa la leeyahay macalinkan sare waa macalin uu hal taatiko amaba hal xeelad ku ciyaara iyadoo markaasi haddii xeeladaasi laga hor yimaado ama lasoo akhriyo aanuu bedelay aqoonin oo wax kale uu sameeya aanu garanaynin tusaale ahaan waxaa la leeyahay ciyaaryahan georginio ee booska uu ka dhelsiinayey waxaa macalinka kooxda ee tottenham hatsburg uu daba dhigay ciyaaryahan dalcali oo u diiday inuu kubadda taabto macallinkuna seeri waxba arrintaa kama bedelin adigu arrintaasi ma la qabtaa dadka sidaa wax u dhigay aad iyo aad ciyaarta shalay waxaa ka muuqatay naqshado aad u xun oo aan macnaha macalinka lagu dhaliilayey xagga bedelka iyo qaabka ciyaareedka qaabkay u socotay maadaama goolal xilli hore laga dhaliyey inuu isbedel sameeyo iyo naqshada inuu wax ka bedelo oo uusan ku guulaysanin macalinka marka qaab ciyaareedkiisina hal nuuc ayuu ahaa halkii nuucna waa la fahmay ciyaaryahankaa ka dhawaajisayna wuxuu ahaa ciyaaryahan la xiray ama macnaha la taarget gareeyey waxay ahayd inuu isbedel sameeyo ama booska uu uga bedelo macalinka ma uusan sameynin sidiisa ayuu ugu dhameeyey marka waxaa la dhihi karaa macalinka waxaa macnaha uu ku guuldaraystay inuu naqshad la jaalaanjagaray karto kooxda shalay uu la ciyaaray oo ah koox aad u firfircoon inuu soo bandhigo wata ugu dambayntii haddii aan soo koobno wax soddon ilbiriqsi ka yar haddii aad kusoo koobto real madrid ay baarbaa saddex eber kaga badisay iyadoo macalinkooda shaqadiisa rasmi laga dhigay maxaa ku dhacay real real markaad fiiriso waxaad moodaa in ay ugu liidato sanadkan isbedela xagga ciyaartooydii ka tagay iyo macalinkii hore darkood saameyn ay ku yeelatay weli inay ka muuqato ciyaartooyda laftarkooda waxaad moodaa in mentalitygooda ama niyaddooda aysan aad u wanaagsaneen oo garoonka si niyadjab ah ay ugu dhex muuqdaan aysan muujinaynin awooddii iyo hamigii ay u haayeen guusha xilliyadii hore waa garta aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal sidoo kale waxaa xusid mudan barcelonana inay darqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta atletico madrid oo hal iyo hal ay ku kala baxeen ciyaarimaha ciyaaryahan cusmaan dembele ayaana badbaadiyey kooxdaasi oo ciyaarta gadaal ka soo galay daqiiqado kooban isagoo ku jirana goolka bareejada u saxiixay dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhu waa nagintaa waxay la falanqaynayay toddobaadkan cabdirasaaq diyeesho oo ku dhaqan gobolka kansas ee waddanka maraykanka tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade ayaa nala socodsiinaya xubintaasi faaqidaada ciyaaraha magaalada minneabolis ayuuna kusoo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa intaasi ku dhan waxaan markale hawada kusoo noqon doonaa haddii aan la idmo caawo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa aniga iyo jacfar waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.